barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina sagaaylabaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno dhallinyaro dalka maroko uga qayb galay ciyaaraha legdanka iyo culays qaadista ee waddamada carabta waxay la tartameen muxuu ahaay dalal badan oo afrikaan ah iyo qaar carab ah qaarkood waxay galeen kaalinta saddexaad mid ka mid wuxuu galay kaalinta saddexaad mid ka midan wuxuu galay kaalinta labaad waxaa kale oo aad maqli doontaan tirada dhallinyarada tahriibka u aada yurub ee gobolka sool oo sii kordhaysa
waxa ay ka mid tahay heesaha aanu idiin hayno maanta
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaadna maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka
diyaarad ay leedahay sharikadda lion air oo ay saaraayeen boqol iyo sagaal iyo siddeetan qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku burburtay badda wax yar uun kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegtay hay-adda musiibooyinka dalka induneisiya dhammaan dadkii diyaaradda saaraa ayaa la rumaysan yahay in aanay cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka royters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha induneisiya afhayeen u hadlay hay-addaasi oo lagu magacaabo sutobo burwo nugroho ayaa barta twitterkiisa soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mida waxyaabihii ay siteen dadkii saaraa sida taleefoonno buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in boqol sagaal iyo siddeetanka qof ee saaraa diyaaradda ay boqol iyo koob iyo siddeetan ka mid ahi ahaayeen rakaab ay ku jiraan saddex caruura halka siddeed kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda diyaaraddan oo kacday lixdii iyo labaatan daqiiqo oo aroortii ah ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka bankaga betitunga
ninka lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey walxaha qarxa ee dhanka boostada loogu diray dadka ka soo horjeeda aragtiyaha madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta maxkamad la hor keeni doonaa sisa soyag oo konton iyo lix jir ah ayaa hor imaan doona maxkamad ku taalla magaalada miami ee gobolka florida maantay maxkamadan kadib waxaa la filayaa in dacwadan loo gudbin doono maxkamad heer federaal ah oo new york ku taalla seesa soyag ayaa ku eedeysan shan dembi oo federaal ah oo ay ka mid tahay qaraxyo dhigid ninkan ayaa saddex iyo toban walxaha qarxaa boostada ugu diray dad uu u arkay inay ka soo horjeedaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo uu ku jiro madaxweynihii isaga ka horreeyey ee barack obama
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa toddobaadkan magaalada muqdisho dib ugu laabtay ciyaartooy soomaaliyeed oo dalka maroko uga qayb galay tartanka ciyaaraha legdanka iyo culays qaadista wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal ayaa tartankan iyo guulihii ay dhallinyaradan soo hooyeen ka waraystay guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha gacanka legdanka iyo culays qaadista cabdulaahi maxamuud xoosh oo ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu tartankani ahaa ciyaarahan waa laba nuuc nuuc ay dhahaan army restling oo gacmaha inta xusulada sirto miiska lagu ciyaaro nooca kalena waxay dhahaan power lifting waa culeys la qaadayo ama bir la qaadayo waaye kan kalena waa waa gacanka legdan
marka waxaa lagu tartamayey culeyska yani miisaan qaadista miya ha lagu tartamaye sidee uga qayb gasheen marka soomaaliya waxay ka waxay kaga qayb gashay wafdi oo hogaaminayo xokeyaha guud profesor maxamed xasan doob uu hogaaminayo waxay tageen magaalada casablanca gaar ahaan magaalada mekenas ciyaaraha waa category waaye qayb wal qof walba wuxuu ku tartamayaa miisaankiisa inta kiilo uu yahay Ah, ma inta kiilo oo uu qofku yahay mise inta uu qaadi karo inta uu qaadi karo ha imise ah, tartame oo soomaaliyeed ayaa ka qayb gashay haddeertan waxaa ka qayb gashay oo laba ruux oo tartamayso waa sidaa ogsoon tahay innaga wax taageero ah kama haysano dowladda amba hay-ado kale marka tirada aada dishnay waa yareenay waxaa ka dhignay laba qofood oo hogaaminaya hokeyaha guud Eh, yaa idinku taageera labadaas qof inaad dirtaan si ay idinkugu suuro gasho wallaahi innaga wax innaga ah contribution aan sameynay oo innaga dhexdeena ah si macnaha magaca soomaaliya oo kor loogu qaado nidaam oo saas oo kale a ku dirnay laakiin qof aa taageero oo aa ka helnay ma jiro Eh, wa- waa gartay marka waxaad noo sheegtaa eh, kaalin intee la-eg ay soo gaareen yayse la tartameen waxay waxay la tartameen ahahay dalal badan oo afrikaan ah iyo qaar carab ah qaarkood waxay galeen kaalinta saddexaad mid kamid wuxuu galay kaalinta saddexaad mid mid kamidna wuxuu galay kaalinta labaad kaalinta labaad qofku guuleysto wuxuu qaataa selfa kaalinta saddexaad qofka uu ku guuleystana wuxuu qaataa burunsii ama se waxa ay soomaalida dhahaan maar laakiin sharaf weyn iyo ayay soo hooyeen calankii soomaaliyana halkaas ayay geeyeen Eh, tartanka noocan ah soomaaliya hore ma uga qeyb geli jirtay ha waa ka qaybgeli jirtay waa markii ugu horreysay waxaa ka qaybgelay soomaaliya labada kun iyo toddobada waxay kaga waxay kaga qayb gashay mansar magaalada askandariya markaas oo federationka xiriirka markaas oo cumrigiisa uu jiray hal sano kii labaadna waxay kaga qayb gashay isla dalka masar wuxuu ahay labada kun iyo sagaalka wuxuuna ahay mid adduunka o dhan la isaga yimid waxaa lagu qabtay magaalada sharma sheikh waxaa kasoo qayb galeen dalal tiradooda kor u dhaafaysa ilaa konton iyo laba dal oo adduunka o dhan ka kala yimid kan iyo kii hore waxay ku kala duwanaayeen kan labada kun iyo sagaalka adduunka dhan baa laga kala yimid waxa world u ahay kanna wuxuu ahay heer oo regionaala oo africa iyo wadamo kale oo caraba afro arabian championship Eh, tartanka labadii jeero hore oo aad ka qayb gasheen eh, kaalintee ayaad soo gaarteen markaas kaalimo fi- fiican oo badan aa gaarnay markaas waxaa ka qeybgelinay ciyaartooy aada u badan oo tiro aada u badan ah kaalimo fiican africa waxay ka galeen kaalinta labaad adduunka waxay ka galeen kaalinta labaad carabtana waxay ka galeen kaalinta koowaad kii labada kun sagaalka Eh, hadda wixii ka dambeeya maxaa rajaynaysaan marka halkan waxaa markaan kasii dambe waxaan rajeyneynaa in oo activityga lasii badiyo waxa u aragnaa in ay tahay mid oo soomaaliya waa nooca ciyaaraha keliya oo dalkeen dalkeenaga guul u keeni karo sharaf dibaddan u keeni karo gudahani oo dhalinyarada iyo mm, qof walba oo dalka gudihiisa ku nool jambiyona dalka gudihiisa oo badan loo qabto ilaa heer gobol ilaa heer caasimad ciyaartan ciyaaraha kale waxay kaga duwan tahay da- ma lahan qof walba ka qayb geli karo oo bulshada kamid a da-du raba ha jiro waxaa ka qayb geli karo dadka baahiyada gaarka qabo waxaasoo dhan ay ka qayb geli karaan ciyaaraha kale oo way ka sidaasay kaga duwan yihiin
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha gacanka legdanka iyo culays qaadista cabdulaahi maxamuud xoosh oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey cabdulqaadir maxamed mursal
duur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa toddobaadyadii dhowaa dib u bilowday dhallinyarada soomaaliyeed ee u tahriibaya dalalka yurub xilli weli dhallinyaro badan ay gacanta ugu jiraan kooxaha loo yaqaan magafayaasha liibiya ee ka ganacsada bini aadamka wariyaheenna magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa dhibaatada tahriibka iyo sida ay waalidiinta u saamayso ka waraystay xaawo cabdulle aadan oo wiil ay dhashay marar kala duwan gacanta u galay kooxahan loo yaqaan magafayaasha liibiya
Een, waxaan leeyahay een, caruurta horta hadday hiikacaan ilaaha celiyo way leeyihiin laakiin ma u malaynayo inay joogsanayaan Een, waxa uu- ayaan aad u ayaan daran hadeer maanta dadka maanta tahriibay ama dadka qalbiga ku haya kuwaas aad u ayaan daran Een, libiya laba sannadood ayuu iiga jiraa wiil Een, labadaas sannadood een, sanadkii hore bishii afraad baan bixiyey lacag shan iyo toban kun oo dollar waa la sii daayey doont waxaa la geeyey xeebta lacagtii dek doontaanu ka bixinay iyagoo meesha ku jiraa dagaal lagu soo qaaday qeybbaa dhimatay wuxuu ku jiray qoladii baxsatay oo meel baa lagu xareeyey sanad bay xaraysnaayeen halkaa oo aan warkooda in badan weynay maalintii dambe xeradii baa la weeraray nasiibo wanaag soomaalidu meelo danbay ku jireen dadkii la qaatay oo maxaanku dhahdaa gaariyada lagu gurtay shan iyo toban soomaaliya ku jirtay shan iyo tobanka soomaalida markii ile waa dad balaaya maxaanku idhahdaa ilaa ay dalkooda ka tageenba aan naxariis arkina gawaaridoo soconaysay ka daatay wiil baa luka jabay bowdada intii kale waa baxsadeen waa boodeen laba sannadood sanadkaasay ugu dhammaanaysaa aniga hadeerto bil walba lacag baan diraa boqol laba boqol waxaan u heli karaan u diraa in badan waxaan ku idhaahdaa hadeerto markaan la hadlo soo noqo waa lasoo guraa dadka waa lasoo qaadaa xeradooda dad baa laga soo raraa dad baa isqora wuxuu yidhi laba sano kadib hooy sanadka saddexaad baan guulaysanayaa ma soo noqonayo marka ma garanayo wallaahi dee ilaahay cilmigiisunbaa kolley meesha ku jira aniga gaajana ma kaxayn runtii waan dareemaynaa dhibaatadaasi iyo culayska ay kugu hayso waxyaabaha sida weyn looga hadlaya waxaa ka mid a waalidiintu intaysan aysan tegin caruurtu in bal ka hor wax loo sameeyo waxaan u iibiyey gaari yar oo maxaanku idhaahdaa kuwan tagsiyada ah boosaasaan uga iibiyey wuu ku shaqaysan jiray anoon ogeyn buu iibiyey wuu tahriibo wuxuu maray etoobiya markuu jigjiga mareeyay baa lagu soo tuuray xuduudka soomaaliya waa noqday mar labaad baa lasoo tuuray markii saddexaad buu ila hadlay anuu waayey warkiisa waxaan idhi iska soo noqo lacagtii waa iga dhammaatay biirhooy gaarina ma haysto war xoogaagii baad haysataayoo nabadee waad shaqaysanaysaa anoo gaari lahaan jiray nin u shaqayn maayo lacagna ma haystee maxaad ii haysaa mid kaleaan iibinayaa baan ku idhi wuu soo noqday mid kaleaan iibiyey boosaasaan ka iibiyey kii labaad buu iibiyey oo ku tahriibo yiman ka baxay markaa dambe marka qofkan horta waxani waa mucjiso soomaalida loo soo diray waa imtixaan rabbaaniya maaha wax waalid iyo cid kale toonna wax ka qaban karto waxaan isleeyahay dowlad xoogla oo soomaaliyeed haddii ilaahay keeno xuduudaha ay xidho waa laga yaabi lahaaba inay wax qabato laakiin waalid iyo cid kale iyo maamul goboleed midna waxba kama qaban karo magaalada laascanood oo kale bal ka waran waalidiin inta leeg baad isku waraysateen oo ubadkoodu sidaa uga maqan yahay ma jiraan hooyooyin badan oo adiga kula mid ah oo aad sheekooyinkan idin dhex mareen tahriibka lascaanood iska daaya ilaa nairobi iyo ilaa kismaayo iyo ilaa muqdisho iyo ilaa hargeysa iyo ilaa burco iyo ilaa iyo maxaanku idhaahdaa soomaaliya gobolladeedu intay laegyihin qof aanaan lambar ka hayn ilaa qardho ilaa ayl ma jiro magaalo walba lambar baan ka hayaa dadka iyagibaa israacay iyagaa isku kaaya khasbay inaan isbarano beledweynaan ka hayaa lambar nairobi baan ka hayaa kismaayaan ka hayaa gaalkacyaan ka hayaa qardhaan ka haya oo waalidiin ah oo dadkoodii ay isku meel ku xaraysan yihiin marka guruub baa jira hadda aanu samaysanay tahriibayaashu leeyihiin oo aanu ka wada hadallo oo qofkii war soo maqla caruurtii wax wara soo dhigo maxaanku idhaahdaa barta laga wada hadlo intaasaannuba dadka ku dhaanaa kale oo maaragta laga tahriibo bartaasaan ka wada xiriirnaa qofkii war helaa wuxuu soo dhigaa barta internetka aanu taariibayaasha u samaysanay marka laga hadlaya xaawo waa masiibo guud ahaan hooyooyinka soomaaliyeed iyo qoysasba qoysas aada u fara badan saameyn ku yeelatay oo qoysasku aad isleedihiin way kaga badbaadi karayaan markaad aada isu waraysateen qofkii haddaad waxbarto iyo haddaad waxu iibiso iyo haddaad dhaqaalo u samayso ka lacagta haystaaba u daran dadka ka kale iska badaaya ka aad xoogaa dhaqaalaa u samayso wakaakaan gaari u iibiyey inta iibiyey mid labaadnaan iibiyey haddana iibiyey dhaqaalaha loo samaynaya muxuu yahay dhaqaalo loo sameeya inaanu waxba ka celinayn caruurta ilaahay awoodiisaa celin karta
waa xaawo cabdulaahi aadan oo u waramaysay wariyahayaga magaalada laascanood cabdikariin olol oo uga faahfaahinaysay culayska ay waalidiintu ku haysa arrinta tahriibka dhallinyarada
halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington markana waa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan heesta la yidhaahdo iigaar ahaw waxaa ku luuqaynaya safwaan halac iyo ayaana
igaarahow iyo sufwan halac iyo ayaana codka macaan halkaad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu soo gaarnay xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa inoola diyaara barnaamijyaha sanad jaamac haddii aan ku horrayno waxaa xalay magaalada barcelona ee dalka sbain ka dhacay kulanka loogu yeero el kalasico oo ay sannad walba laba jeer ku tartamaan kooxaha real madrid iyo barcelona oo ah labada koox ee ugu weyn kubadda cagta sbain ciyaartii xalay waxaa guul weyn ka soo hoysay barcelona oo shan gool iyo gool ku dardartay real madrid guuldarradaasi culus ee real ay kala laabatay gobolka catalonia ayaa loo badinayaa inuu shaqadiisa ku waayo tababaraha aanan awalba cagaha adag ku taagnayn ee real madrid hulien labatehi saddex ka mid ah goolasha ay barcelona ku badisay waxaa dheliyey ciyaaryahan luis suarez halka labada kale ay kala qaybsadeen philip cotinio iyo arturo fidal goolka keliya ee real madridna waxaa saxiixay ciyaaryahan marcelo ciyaartii xalay ee el kalasico waxaa markii ugu horreysay ku dhowaad muddo toban sano ah aanan midkoodna ciyaarin leonel messi oo dhaawac ahaa iyo ronaldo oo ka tegay kooxda real kuna biiray xagaagii hore naadiga yuventus ee dalka talyaaniga dhinaca kalena warbaahinta sbain ayaa iyo tan talyaaniga ayaa maanta shaaca ka qaaday in real madrid ay qarka u saaran tahay in ay erido macallinkeeda labatahi kuna beddesho tababaraha u dhashay dalka talyaaniga antonio conte ciyaarihii kale ee sbain ee shalay iyo xalay dhacay kooxda gitef waxay laba gool iyo eber ku qabatay real betis deportivo alaves ayaa laba gool iyo gool uga awood sheegatay via real kooxda sevillana waxay laba gool iyo gool ku martay kooxda weska xagga hogaanka iyo kala horeynta waxaa koob iyo labaatan dhibic ku horkacaysa barcelona waxaa kaalinta labaad ku jirta kooxda deportivo alaves oo leh labaatan dhibcood waxaa ku xigtay sevilla iyo atletic madrid oo leh min sagaal iyo toban dhibic real madrid waxay u dhaadhacday kaalinta sagaalaad iyada oo leh afar iyo toban dhibcood dhinaca horyaalka ingiriiska ee premier leaga waxaa hareeyay geerida milkiilihii kooxda leicester city ee dalka ingiriiska oo isaga iyo afar kale oo la socday ay la burburtay diyaarad helikobter ah vijay siravadan baraba oo ahaa milyaneer u dhashay dalka tailan ayaa waxaa la dhacay ama la dhacday diyaarad waxyar kadib markii uu ka soo tagay garoonka king power stadium halkaas oo ay kooxdiisa lester kula ciyaartay kooxda westham sabtidii ciyaartaas oo ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah vj ayaa dhulka ka soo qaaday kooxdan ka dhisan magaalada dhacda bartamaha england ee lester sannadkii labada kun iyo tobankii isaga oo lix sannadood kadibna geeyey kaalinta koowaad ee horyaalka oo ay si layaab lihi ugu guulaysteen ciyaarihii kale ee shalay iyo xalay dhacay ingiriiska manchester united waxay laba gool iyo gool ku dubatay everton si ay shan dhibic oo quru ugu soo jirsato afarta koox ee ugu sarraysa united waxaa goolasha ay ku badisay u kala dhaliyey paul pogba iyo marshall kooxda crystal balace ayaa u diiday arsenaal in ay iska sii wadato guulaha aanan kala joogsiga lahayn kadib markii ay badisay arsenaal koob iyo tobankii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ciyaartay ciyaartii shalay arsenaal iyo balace waxay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah chelsena waxay afar gool iyo eber ku garaacday kooxda benley caawa ciyaarta la wada sugayay ayaa waxay dhex mari doontaa tottenham iyo manchester city dhinaca kale horeynta liverpool ayaa ku hogaaminaysa horyaalka premier leaga lix iyo labaatan dhibcood waxaa ku xigta chelsea oo leh afar iyo labaatan dhibic manchester cityna waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay saddex iyo labaatan dhibcood kaalinta koowaad ayay la aadi doontaa haddii ay tottenham ka badiso galabta ama caawa fiidka ugu dambayntiina horyaalka talyaaniga kooxda naabula ayaa ka badbaaday guuldarro kula dhici lahayd garoonkeeda ciyaar adag oo ay xalay la dheeshay kooxda rom taasoo ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah naabuli si qurux badan ayay u ciyaartay balse waxaa goolka kala hormartay roma kaas oo daqiiqadii afar iyo tobanaad uu u dhaliyey ciyaaryahan stephen al shacraawi inay iska soo magto goolkaasina waxay naabuli ku qaadatay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta waxaana goolka neefta ka fujiyey taageerayaasheeda u keenay ciyaaryahan deris martines milan oo labadii kulan ee ugu dambeysay guuldarraysatay waxay shalay galab saddex gool iyo laba uga badisay kooxda samdoria waxaana goolasha u kala dhaliyey kutrone higwain iyo suuso waxaa horyaalka talyaaniga siddeed iyo labaatan dhibcood ku horkacaysay yuventus naaboli ayaa ku xigta oo leh laba iyo labaatan dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta inter oo leh sagaal iyo toban dhibic halka booska afraadna ay ku jirto lazio oo leh siddeed iyo toban dhibcood dhegeystayaal wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
bukhari aad buu u mahadsan yahay dhinacii heesaha aannu dib ugu laabanno waxaa idinku soo maqan codadka nasteexa indho iyo dalmaryare
ugu qaalibaatahay aduu qiimo badan وحش عاشقة qalbiga ku raaco waad ku qadariyo nafta ku qushuucde aad naftayda qiime qalbiga ku raaco waad ku qadariyo nafta ku qusuucdeed naftayda qiime alqiyaaso inan yahay qunya inaan sakarkiyo shafka kugu qabto xididadu qabooba alqiyaaso nasteexo qunyarina sakarkiyo shafka kugu qabto xididadu qabooba
qofay araami haysiyo qufaaciyo oo jacaylkuba ma qarsami kara ayaala qofay araami haysiyo qufaaciyo oo jacaylkuba ma qarsami kara ayaala boqol waxyahay iigow sida rabkaygu u qubo nafad tira geelise gacantada iigu u qabo
aad ayay u mahadsan yihiin nasteexa indha iyo dalmaryare halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal heestaas ayaannu idinkaga tegaynaa tan iyo idaacadda iyada galabnimo waxaannu idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
gacantada iigu u qabo